halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com wanaagsan dhegeystayaal waa aroornimo sabti ah labaatanka bisha abriil ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka ah saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo badhkii subaxnimo halka ay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii iyo badhkii fiidnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan dinkala socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay in aanu ka qayb qaadanin weerarkii ay israa'iil ku qaaday gudaha iiraan ma doonayo in aan arrintaas ka hadlo waxaanse keliya kuu sheegi karaa in aanu maraykanku ku lug lahayn wax weerar ah sidoo kale waxaad maqli doontaan shirkadda google oo eriday shaqaale ah oo ka bannaanbaxay heshiis ay shirkaddu la gashay israa'iil dowladda dalka jaad ee ku taalla galbeedka afrika oo u dirtay dowladda maraykanka warqad hanjabaad ah oo ay ku sheegayso in ay soo afjarayso heshiis amni oo xasaasi ah sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan in ka badan siddeed boqol oo arday oo baratay farsamada gacanta oo fadhiistay shaqooyin ka bannaan mid ka mid a shirkadaha muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale ayaad iku soo maqan marka horese waxaad u soo dhowaataan warkii dunida malaayiin hindi ah ayaa maanta oo jimco ah codkooda ka dhiibanaya doorashada guud ee hindiya taas oo muddo lix toddobaad ah ay shacabku toddoba wareeg ku dhammaystiri doonaan wejiga koowaad ee doorashada oo ah tan ugu ballaadhan ayaa waxaa maanta codkooda ka dhiibanaya ilaa boqol iyo lix iyo lixdan milyan oo ruux oo soo dooran doona ilaa boqol iyo laba kursi oo matelaya ilaa koob iyo labaatan gobol doorashadan ayaa loo arkaa mid afti u ah ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modi oo doonaya in markiisii saddexaad uu ku guulaysto doorashada hase ahaatee xisbigiisa ayaa loolan adag la geli doona in ka badan labiyo toban xisbi oo isu tegey kuwaas oo wacad ku maray in ay badbaadin doonaan hay-adaha dimuqraadiyadda ee hindiya moodi oo ah hogaamiye qowmi ah ayaa muddadii uu xafiiska joogay tobankii sano ee lasoo dhaafay sumcad ku helay sare u qaadidda siyaasad ku dhisan wadaniyad salkeedu yahay diinta hinduuga madaxa xuquuqda insaanka ama xuquuqul aadamaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in wadamada ku lugta lahaa ay qaadaan tallaabooyin la taaban karo oo magdhow lagu siinayo dadka asal ahaan ka soo jeeda afrika ee la addoonsaday ama addoonsi ahaan looga ganacsaday hadalkaas ayuu jimcihii ka sheegay gebagabada kulan afar maalin xarunta qaramada midoobey uga socday madasha joogtada ah ee qaramada midoobay ee dadka afrikaanka ah ee loo soo gaabiyo b f b a d folker ayaa codkiisa ku biiriyey baaqiyo iyo cadaadis isa soo taraya oo loogu baaqayo dalalkii reer yurub ee addoonsi ahaanta uga ganacsaday dadka madow ee asal ahaan ka soo jeeda afrika kuwaas oo loo iibgeeyey meelo badan oo dunida ah taageeradan loo hayo baaqiyadan magdhowga ah ayaa kusii xoogaysanaya dalalka afrika iyo kuwa karebiyanka kuwaas oo riixaya in qaramada midoobey ay dhisto maxkamad arrintan u garnaaqda si lacago magdhow ah ama beddel ah loo siiyo awlaadda dadkii laga ganacsaday ee madooba dhegeystayaal intaas waxay naga warkeennii dunida haatanna u diyaargarooba qaybaheenna kale idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhegeystayaal shalay oo jimco ahayd ayay doorashada hindiyana ay ka dhacaysay hindiya waxaana lagu jiraa maalintii labaad ee doorashadaasi laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan aan ku bilownee maamulka bayden ayaa sheegay in aanay ku lug lahayn duqayntii ay israa'iil ka geysatay gudaha iiraan jimcihii wariyaha v o e da uga soo waranta aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegaysa in iiraan iyo israa'iil in ay haatan dhigaha u furayaan baaqyada caalamiga ah ee ku aadan in xaaladaha la dejiyo warbixin ay v o e arrintan ka qortay kusoo dhawaada qaar ka mid ah shacabka iiraan ayaa jimcihii ku dhawaaqayay hadallo ay ka mid yihiin dhammaadka israa'iil saacado uun kadib markii uu soo baxay wararka sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee israa'iil in ay duqaymo ka geysteen magaalada isfahaan ee ku taalla bartamaha dalkaas xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilinken ayaa ka gaabsaday in uu xaqiijiyo in israa'iil ay hore ula wadaagtay maraykanka ka hor intii aanay weerar ku qaadin iiraan I'm not going to speak to that, except to say that the United States has not been involved in any offensive operations.
ma doonayo in aan arrintaas ka hadlo waxaanse keliya kuu sheegi karaa in aanu maraykanku ku lug lahayn wax weerar ah diiraddayadu waxay saaran tahay in aannu hubinno sidii ay israa'iil si fiican isugu difaaci lahayd iyo weliba in xaaladda la dejiyo weerarkii ay israa'iil ku qaaday magaalada isfahaan ayaa ahaa mid la filayey waxaana ay u badan tahay in israa'iil ay xogta weerarkan la wadaagtay maraykanka ka hor intii aanay qaadin axmed fu'aad al khatiib oo ka tirsan machadka atlantic council ayaa qabaa The Biden administration understands that Israel needs to do its own version of facing.
maamulka biden wuxuu fahamsan yahay in israa'iil ay u baahan tahay in ay qaaddo tallaabo keligeed ah oo ay kaga aargoosanayso weerarkii iiraan taasoo ah mid ay sumcaddeeda ku ilaashanayso si taas la mid ah ayay israa'iil u fahamsan tahay in iiraan ay iyana qaaddo weerar ay kaga jawaabayso duqayntii bilowgii bishan loo geystay safaaraddeeda iiraan ayaa israa'iil ku weerartay boqolaal ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallada riddada dheer taasoo muujinaysa awoodda dalkaas madaxweynaha iiraan ayaa jimcihii sheegay isaga oo aan soo hadal qaadin weerarka israa'iil اقدامی ضروری لازم وحدت بخش و اف- in la duqeeyo israa'iil waxay ahayd lama huraan arrin waajib ah oo lagu ilaalinayo sharafta iyo awoodda qarankeenna inta ugu badan diyaaradihii aan duuliyaha lahayn ee iiraan iyo weliba gantaalladii ay ku riday israa'iil ayaa laga hortegay intii aanay gaadhin bartilmaameedyadii ay u socdeen iyada oo ay arrintaasi iska kaashanayeen maraykanka ingiriiska iyo urdun taasoo keentay in aanay khasaare nafeed dhalinin islamarkaana ay geystaan burbur aad u kooban weerarrada israa'iil ee iiraan ayaa sidoo kale u muuqda kuwo xadidan iyada oo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay madaxda caalamka oo arrintan ka hadashay ayaa sheegtay in ay arrintu intaas ku ekaato guddoomiyaha midowda yurub ayaa sheegtay is absolutely necessary that the region stays stable and that all sides refrain from waa lagama maarmaan in gobolku uu xasilooni helo islamarkaana ay isxakameeyaan dhammaan dhinacyadu from further action.
labada dhinacba waxay u muuqdaan in ay ka fogaanayaan in ay xaaladdu faraha ka sii baxdo ugu yaraan xilligan la joogo sida uu qabo brianka tuulis oo ka tirsan macadka bariga dhexe maybe what will happen in the next phase is that uh, Iran and then Israel will go back to what has been their shadow war, which is attacks through terror attacks, uh, proxy.
waxaa laga yaabaa in hadda wixii ka dambeeya in iiraan iyo israa'iil in ay dib ugu laabtaan xifaaltankoodii ka dhexeeyey ee ay isugu adeegsan jireen weerarrada argagixiso oo la soo abaabulay jabhado laysku abaabulo iyo dilalka qorshaysan kaas oo ay inta badan israa'iil ay ku bartilmaameedsato saynisyahanada iiraan ee ka shaqeeya hubka nukliyarka waxaan u malaynayaa in ay taasi noqon doonto meesha ugu habboon ee ay isla aadayaan waxaan u malaynayaa in tallaabada ugu xumi ay noqon karto xaaladda oo faraha ka baxda taas oo xataa dagaalka toos ugu soo daraysa xisbullah oo ka dhisan lubnaan One that draws in uh, Hezbollah and Lebanon.
weerarradan rogaal celiska ah ayaa dabka ku sii shiday xaaladda gobolka oo markii horeba holcaysay taasoo ay ugu darray dagaalka ay israa'iil ku qaaday marinka khaza baydhan ayaa ku guuldarraystay in uu dabada ka riixo heshiis xabad joojin ah oo laga gaadho dagaalka khaza subax wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan magaalada muqdishona ku dhowaad siddeed boqol oo arday oo bartay farsamada gacanta ayaa u fadhiistay imtixaan ay ugu bartamayaan fursado shaqo oo ka bannaan mid ka mid a shirkadaha muqdisho ee bixiya adeega korontada wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan inoo haya gudaha magaalada muqdisho ku dhowaad siddeed boqol oo arday oo baratay farsamada gacanta ayaa u fadhiisatay imtixaan ay ugu baratamayaan fursado shaqo oo ka bannaan shirkadda korontada beko waxaana imtixaanka ay ku galeen xarunta jaamacadda hormuud ee degmada hodan ardayda imtixaanka u fadhiisatay oo badankood ahaa dhallinyaro ayaa farsamada gacanta ku bartay macadka tababarada banaadir kaasoo bahwadaag la ah shirkadda korontada beko oo sanad waliba macadkaasi ka xulata ardayda kaalimaha hore ka gala imtixaanka fursadaha shaqo abuurka madaxa qaybta fulinta shirkadda korontada beko cali maxamed kaariye oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa dhallinyarada imtixaanka u fadhiisatay kula dardaarmay inay dadaal muujiyaan wuxuuna xusay inay ka go-an tahay inay shaqo abuur u sameeyaan tiro badan oo ka mid a ardayda imtixaanka gashay kolley dhinaca shuruudaha iyo maaragta habka imtixaanka loo gelayo waxaan is leenahay waad haysataan qof walbaahu imtixaan arday baad wada ahaa jirteene ha layska fiiriyo shuruudaha imtixaanka hadhowta waxbaa iga hoos baxay waxbaa si iga noqda yaanay dhicin iska fiiri shuruudaha ku qoran shuruudaha raac shirkadda beeko waxay doonaysaa uun dadka soo baxa oo ugu sarreeya ayay qaadan doontaa intii karaankeeda waxaan rajaynaynaa inaannu shaqo abuur badan u samayno sida hadda ay ka hadleen macadkeenna bartinarka oo b t i shaqada dadka aannu hadda ka hor shaqaalaysiinay waa dad nambar aad u tiro badan haddana waxaan rajaynaynaa in ka sii badan inaannu shaqo abuur u samayno mawliid faarax cilmi oo ah agaasimaha macadka tababarada banaadir ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay shaqo abuur ugu samayn lahaayeen ardayda macadkooda ka aflaxda faahfaahin yar haddaan idin ka siiyo macadka b t i waa macad farsamada gacanta lagu barto kana shaqeeya barnaamijyada shaqo abuurka dadweynaha soomaaliyeed kaa uu shaqaynayey sanad laga bilaabo sanadkii ilaa iyo hadda macadka wuxuu soo saaray tiro badan oo shaqo abuur uu u sameeyey ku dhowaad macadka wuxuu shaqo abuur u sameeyey dad ku dhow kun qof inta badan boqolkiiba siddeetan waxaan dhihi karnaa waxaa qaadatay shirkadda beeko ayadoo uga faa'iidaystay baahiyaha ay u qabto shaqaalaha guddoomiyaha degmada hodan cali axmed faarax ayaa soo hadal qaaday duruufaha shaqola'aaneed ee ay wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed taasoo uu xusay inay kaalin ku leedahay amni darrada jirta wuxuuna ku baaqay in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada maanta dalkeenna aan ognahay boqolkii toddobaatan iyo shan inay tahay dhallinyaro dhallinyaradana maanta aysan haysan wax shaqo ah haddii la heli lahaa shirkado noocaan oo kale ah oo fursadaan oo kala bixiya waxaa hoos u dhici lahaa dhammaan dembiyada dalkeenna ka dhaca iyo dhallinyarada waxyaalaha kale ku mashquulsan sababta dhallinyaradu markay ama jaamacad ama dugsi sare ka soo baxaan haddaysan fursad u helin inay shaqeeyaan waxaa xaaladda way adkaanaysaa waana waxaa dalkeena nabadgelya darrada u keenay wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya yuusuf maxamed aadan oo madasha goobjoog ka ahaa imtixaankana daah furay ayaa bogaadiyey tallaabadan fursadda shaqo loogu abuurayo ardayda baratay farsamada gacanta waxaan rabaa malaa inaan u mahadnaqo malahda beko iyo malahda b t i banaadir training institute oo runtii malaa sameeyey malaa wax cajiiba in shaqabuur loo sameeyey malaa imtixaan la geliyo kadib malaa shaqabuur loo sameeyey ma ahan runtii wax fudud maaha oo wax iska fudud maaha marka waxay tusinay tan malaa in aad ka soo baxdeen kaalintiina saad ka warqabteen malaa dhalinteenna boqolkii toddobaatan iyo shan ka badan shaqalaan waay haddana mar kastana waa la sheegaa ma isbedelmayaa baasantajkan wuxuu isku bedeli waayey haddii malaa ganacsato kalena ay kaalintan oo kale sameeyaan waxaan aaminsannahay inay mala hoos soo dhici doonto duruufaha shaqola'aaneed ee haraysay dhallinyarada soomaaliyeed ee maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa ayaa dhallinyaro badan ku xambaartay niyad jab iyo inay ka walwalaan aayaha dambe ee mustaqbalkooda waxaana qaarkood ay ku riixday inay u bareeraan khataro kala duwan oo ay ugu horrayso tahriibka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan afhayeen u hadlay shirkadda google ayaa sheegay in ay eriyeen ilaa siddeed iyo labaatan ka mid a shaqaalaha shirkadda iyaga oo ku eedeeyey in shaqaalahaasi ay sameeyeen mudaharaad khalkhalgeliyey shaqada shaqaalaha shirkadda ayaa ka mudaharaadayay heshiis cusub oo ay shirkaddu la gashay dowladda israa'iil haddaba warbixin ay v o a arrintan ka qortay ayaan idiinsoo koobaya salaasadii ayaa qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda google waxa ay soo abaabuleen mudaharaad ay ugu magac dareen farsamada casriga ah looma isticmaali karo midabta koor iyaga oo kaga soo horjeeda mashruuca lagu magacaabo nimbas kaas oo shirkadaha google iyo amazon ay heshiis ku kacaya hal dhibic laba bilyan oo dollar ay kula galeen israa'iil si ay ugu fududeeyaan adeegyada kaydinta xogta ee hawada sare muuqaallo la duubay oo lagu baahiyey barta x oo hore loo odhan jiray twitter ayaa muujinaya shaqaalaha oo afku uu u xidhan yahay islamarkaana ku labisan garamaan madmadow oo ay ku qoran yihiin kelmado ka dhan ah heshiiskan sidoo kalena waxay ku dhawaaqayeen in shirkadda google ay wajihi karto in lagu soo oogo dacwado la xidhiidha xasuuq muuqaalkan ayaa muujinaya iyada oo shaqaalaha loogu yeedhay ciidamada booliska islamarkaana ay goobta ka kaxaynayaan shaqaalahan ayaa ku sugnaa xafiiska shirkadda ee ku yaala gobolka california ee dalka maraykanka gaar ahaan xafiiska madaxa shirkadda google u qaabilsan adeegyada calowdka thomas corian sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay barta eges kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in xafiiska thomas uu xanibnaa muddo toban saacadood ah shaqaalaha ayaa sitay calaamado ay ka mid yihiin dadka isticmaala google waxay ka soo hor jeedaan xasuuqa iyaga oo tix raacaya weerarka ay israa'iil ku qaaday khaza sidoo kalena halkudhigyada ay siteen waxaa ka mid ahaa no tek for abarathid kaas oo sidoo kale lagu dhex arkay mudaharaaddo ka dhacay new york iyo searal arrintan ayaa salka ku haysa qoraal ay daabacday majallada times bishan februari labiyo tobankeedii kaas oo sheegaya in shirkadda google ay ku dallacday wasaaradda difaaca ee israa'iil qaansheeg lacageed oo gaadhaysa hal milyan oo dollar oo ku saabsan adeegyo la talineed oo ay u qabteen shaqaale kooban ayaa mudaharaado ka sameeyey qaar ka mid a xafiisyada google hase ahaatee waxaa afhayeen u hadlay shirkadda uu sheegay in mudaharaadada ugu badan ay dhigaan dad aan shirkadda u shaqayn afhayeenka shirkadda google u hadlay ayaa sheegay in kadib markii ay shaqaalaha u sheegeen dhowr jeer in ay goobta ka tagaan oo ay ka dhego adeegeen in ay ugu yeedheen ciidamada booliska si looga saaro xafiiska si nabada waxa uu sheegay in ay ilaa hadda soo gebagabeeyeen baadhis hordhac ah oo ay sameeyeen iyaga oo shaqada ka fadhiisiiyey ilaa siddeed iyo labaatan shaqaale ah waxaana weli baadhisi ay ku socotaa qaar kale oo shaqaalaha ka mida afhayeenka ayaa sheegay in xukuumadda israa'iil ay ka mid tahay dhowr dowladood oo ay u fidiyaan adeegyo kala duwan subax wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan sida ay qoreen warbaahinta c n n iyo bloomberg ee dalkan maraykanka dowladda jaad oo ee ku taalla galbeedka afrika ayaa u dirtay dowladda maraykanka warqad hanjabaad ah oo ay dowladda jaad ugu sheegayso ama dowladda jaad ay ugu sheegayso dowladda maraykanka in ay soo afjarayso heshiis amni oo xasaasi ah tallaabadan ayaa halis ku ah saameynta uu maraykan ku leeyahay afrika iyada oo dalka niger toddobaadkan ay dhaleeceeyeen oo bannaanbaxyo looga soo horjeedana ay ka dhaceen maraykanka haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a xuseen barre aadan dowladda jaad ayaa waraaq u dirtay u qaybsanaha gaashaandhigga ee safaaradda maraykanka ee magaalada enjamina ee caasimadda jaad mas-uuliyiinta jaad waxa ay ku hanjabeen in ay baabi'in doonaan heshiiska ciidamada ee magiciisa loo soo gaabiyo sofa kaasi oo go'aamiye shuruucda iyo shuruudaha ciidamada maraykanka ay uga howlgeli karaan dalka jaad inkastoo warqadan aanay si toosa ugu amrin ciidamada maraykanka inay ka baxaan dalka jaad haddana saraakiisha ayaa u sheegay warbaahinta maraykanka qaarkeed in dhammaan ciidamada maraykanka laga doonayo inay ka baxaan saldhigga faransiiska ee magaalada enjamina warqada ayaa si gaara loogu xusay ciidamada gaarka ah ee maraykanka ee ku sugan saldhigga oo xarun muhiima u ah ciidamada maraykanka ee ka howlgala islamarkaana howlgallada gaarka ka wada gobolka sida ay sheegeen laba ka mid a ilawareedyadu arrintan ayaa u muuqata in maraykanku uu luminayo dal kale oo afrikaan ah iyadoo uu sii xoogeysanayo loolanka uu ruushku ugu jiro in uu saameyn ku yeesho afrika arrimahan ayaa imanaya iyada oo dalka niger uu si rasmi ah u qaabilay ciidamadii ugu horreeyey ee ruush ah sidoo kale waxaa toddobaadkan ka dhacay bannaanbax looga soo horjeedo maraykanka waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya doctor xasan albasri hormuudka jaamacadda caynulxayaat ee magaalada guriceel sida muuqata dalka niger waxa uu qaadayaa tubta dalalka dariska la'ah ee maali iyo burkina faso waxaan maqli jiray dariskaa diinta uu leeyahay ayuu ku yeelaa waxay kaga dayanayaan marka xiriirka ay la yeelanayaan ruushka horey waxaa ula yeeshay maali iyo burkina faso maanta waa niger welina waxaa la saadalinayaa dalka jaad in xiriir dhow oo military ay la yeeshaan dowladda ruushka marka sida muuqatana waxaan idhahdo soft power policy siyaasad aan dhiig ku daadan oo markaa awooddii si nabad ah ama gacantii military iyo jiritaankii joogitaankii maraykanka africa ay ayadan dagaal iyo dhiig ku daadan ay ruushku ay maalinba mid ama dal africa ayay ay kala wareegayaan faransiiska iyo maraykanka sartu waxay ka qorantay barnaamijkan loolanka la dagaalanka argagixisada ayaa saaran miiska africa faransiiskuna taas ayuu xarun basic ah military ka dhisay dalal ay ka mid yihiin maali iyo burkina faso iyo niger iyo dalal kale oo africa ku yaalla maraykankuna africom ciidan la dhaho nidaam la dhaho ayuu dhistay ruushkuna hadda taa mid la mid ah ayuu u ololeynayaa afrikaankii marka hadda waxaa u soo baxday in barnaamijkaas ay ku dayaan markaan ruushka oo yidhahdaan barnaamij alternative policy ah la imaad oo ka duwan kii maraykanka oo markaa si fiican nooga gacansi tababar ciidan la sii la dagaalanka argagixisada marka niger toos ayay ula xirteen ruushka waana tan keentay marka in ciidan ku dhowaad kun iyo boqol askari oo maraykana oo meesha xarun ku lahaa muqaabilsanaana la dagaalanka argagixisada inay dad bannaanbaxayaalah oo niyaami caasimadda niger ee galbeedka africa ku taalla inay si toosa ay leedahay move maraykan meesha isaga bax waxba kuma yeelaan isla markaana ruushka ayay la heshiiyeen oo isla markiiba waxaa la keenay ciidan ka socda waxaana dhaho african crops oo ruushku markaa horeyna loo odhan jiray ciidankaas fagnerkii ruushka dalalka dhaqaalaha leh caalamka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u soo dhowaysan lahaayeen dalalka qaaradda afrika oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah islamarkaana ah suuq dhaqaale oo soo koraya
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o eda f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
subax wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan gebagabadii idaacaddeenna ayaan kusii siqaynaaye hindiyana waxaa shalay ka bilaabantay doorashada guud ee ama doorashada dalkaas taas oo ay muddo lix toddobaad ah ka socon doonta oo toddoba wareeg qaadan doonta taasoo lagu dhammaystiri doono ilaa toddoba wareeg wejiga koowaad ee doorashada oo ah kan ugu ballaadhan ayaa waxaa shalay codkooda ka dhiibtay bilaabay inay codkooda dhiibtaan ilaa boqol iyo lix iyo lixdan milyan oo ruux oo dooran doona ilaa boqol iyo laba kursi oo kala matelaya koob iyo labaatan gobol doorashadan ayaa loo arkaa mid afti u ah ra-iisul wasaaraha hindiya narendra modi oo doonaya in markii saddexaad uu ku guuleysto doorashadaasi laanta afka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan haatanna dhinacii heesaha ayaan
ilkaheeda dhuuxa indhaheedandhayda dhabankeeda curubta sunniyaha bildhalaatiyo sida qaansa lagu dhigay ilkaheeda dhuuxa indhaheedandhayda dhabankeeda curubta sunniyaha bihildhalaatiyo sida qaansa lagu dhigay timaaheedan dhuxuusha barkoodu dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka timaaheedan dhuxuusha barkood dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka mawaago dhalaalayba ma dhibicseer ma weyda ma dhallaan la jecel yaha maxallayubaxa dhasho dhagaa fidiyo ka dharqadaye xadheego dharabkee ku yaalba mawaago dhalaalayba ma dhibicseer ma weyda ma dhallaan la jecel yaha maxallayubaxa dhasho dhagaa fidiyo ka dharqadaye xadheego dharabkii ku yaalba sida dhoolka gugaawo dhudhubihiyo ka imaan dhowr beri ku horo dhitiwada magoosho saciwada
heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddeenii subaxnimo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa la socodsiinayey dhinaca farsamaduna waa nuur xasan nuur bukhaari tan iyo intayna idaacadda xigta ku hulmayno waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
dhowr beri ku horo dhitiwada magoosho saciwada dhalaalay dhawaaqo gobla dhacu dhex maaxo balalay